Party in Washington, wishing you a great weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa aroor jimco ah bisha oktoobarna waa afar iyo toban sannadka laba kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ururada saxaafadda oo shaki ka muujiyey eedaha loo jeediya cabdalla muumin xogayaha ururka s j s ee saxaafadda u dooda oo shalay maxkamad la soo taagay waxaan rabnaa inaan kala fahno xeer iyo qoraal xeer waxaa la yidhaha wax sharci la baasgareeyey oo wasiirada iyo baarlamaanka ilaa madaxweynuhu saxiixaa xeer la yidhaah marka war saxaafadeed oo la soo saaray oo statementi la akhriyay xeer lama yidhaahdo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dalka ku nool tuulooyin ku yaala dowla deegaanka soomaalida etoobiya oo qayladhaan ka muujinaya xanuun aanay hore u arag oo xoolaha soo ridanaya shir ay ka qaybgalayaan odayaasha dhaqanka afrika oo looga hadlayo nabadda qaaradda oo ku qabsoomay waddanka zambiya barnaamijkii umuuraha islaamkana waad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa goor dambe oo khamiistii ah waxa ay diiday dacwad uga timid madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump kaas oo maxkamadda sare ka dalbaday in khabiir madax bannaan uu baari karo in ka badan boqol warqadood oo sir qaran ah oo hay-adda f b i-da ay ka soo qaaday gurigiisa oo ku yaala gobolka florida garsoorayaasha maxkamadda sare oo soo saaray amar kooban ayaa diiday codsiga uu trump maxkamadda sare u gudbiyey bishii oktoobar afarteedii bishan oktoobar afarteedii taasoo ku saabsanaa in meesha laga saaro amar ay soo saartay maxkamadda racafaanka kaas oo dhigayay inuusan qabiirka madaxa bannaan awood u lahayn inuu baaro ama arki karo macluumaadka ku qoran in ka badan boqol warqadood oo sir ah oo qayb ka ahaa ku dhowaad kun koob iyo toban kun oo warqadood oo bishii agost ee lasoo dhaafay guriga madaxweynihii hore laga soo qaaday garsoorayaasha maxkamadda sare oo ka kooban sagaal ayaa saddex ka mid a waxaa magacaabay madaxweyne trump intii uu xafiiska joogay waxda cadaaladda ee maraykanka ayaa si weyn uga hortimi in qabiir madax bannaan uu baari karo in ka badan boqol warqadood oo sir ah dadkii laga daadgureeyey gobolka kherson ee koonfurta ukrein ayaa la filayaa in goor dhow oo jimcada maanta ay gaaraan dalka ruushka sida ay daabacday wakaalada wararka ee reuters daadgureynta oo gacan ay ka geysanayeen ciidamada ruushka sida uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ruushka maaraad kasnolin ayaa timid kadib markii madaxa maamulka moscow ay taageerta ee kherson valadimir saldo uu khamiistii soo jeediyey in dadka ay ka baxaan aagga colaada si ay u badbaadaan saldo ayaa hadal muuqaal ah u jeediyey dadka ugu baaqay in caruurtoodu ay kala baxaan aagga si aysan ula kulmin cawaaqibka duqeymaha gantaalada isagoo kremlinka weydiistay inay ka caawiyaan daadgureynta dadka taasoo muujinaysa sida moscow ay awoodeeda ugu daciifayso gobolka ay sheegatay in ukrein ay ka goosatay ciidamada ukrein ayaa la sheegayaa inay sii wadaan dagaallo ay ku qabsanayaan deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaasi iyagoo doonaya inay gooyaan dad saadka ciidamada ruushka oo wadooyin muhiim u ah ay maraan gobolka kherson dadkii ugu horreeyey ee ka qaxa kherson ayaana lagu waday inay maanta gaaraan gobolka rostof ee ruushka sida ay sheegtay wakaalada wararka ruushka ee tass wakaalada taas ayaa sheegtay in guddoomiyaha gobolkaasi oo xuduud la leh ukrein uu u sheegay in gobolkiisa uu diyaar u yahay inuu soo dhoweeyo cid kasta oo doonaysa inay isaga soo tagto kherson warkeennii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay waxaa shalay maxkamad magaalada muqdisho ku taalo lasoo taagay cabdalla axmed muumin oo ah xogayaha ururka u dooda saxaafadda soomaaliya ee s j s kaasoo saddex maalmood ka hor xabsiga loo taxaabay waxaa loo soo jeediyey eedo sharciga saxaafadda ah iyo kuwo la sheegay inay dhinaca ammaanka xiriir la leeyihiin wax go-aan ah lagama gaarin kiiskiisa waxaana dib loogu celiyey xabsiga kadib markii maxkamaddu ay dalbatay in caddeymo dheeraad ah lasoo raaciyo eedaha loo jeediyey haddaba wariyaheenna jacfar kuukaay ayaa qadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray maxamed cabdiwahaab oo ka tirsan madaxa dallad ay ku midoobeen ku dhowaad afartan idaacadood oo maxalli ah oo lagu magacaabo soomaaliya somaali media association ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay maxkamadda u dhacday
maxkamadda waxaa laga sheegay waxaa keentay c i d da oo sheegeen in habeenkii xilli dambe lagu soo wareejiyey kadib markii la weydiiyey waxa ay wadaan oo dokumentiyaa oo ninkan lagu soo xiray waxay soo bandhigeen laba qodob oo ah inuu jebiyey xeer ka soo baxay wasaaradda warfaafinta iyo inuu faafiyey muuqaalo oo sir ah oo ciidamada dowladda howlgal ku jiray muuqaalo ku saabsan labadii qodob markii la weydiiyey abukaatihiisii asagana waxay yidhaheen wax xeer hun jebinay oo wasaaradda warfaafin ay soo saartay ma jiro muuqaal sir hun baahinina ma jiriyo asagana nimankii waxaa layidhi haddee nimankii waxay leeyihiin abukaatihii iyo cabdallaba waxaan shaqo kuma lihine caddaynta ma haysiin xeeraa meeshaan ku qoran xeer oo jebiye ma haysiin marka ma hayna yidhaheen dibaa loogu celiyey hadda in dib loo soo celiyaana lagu ballamo waayahay xeerka markaan dib ugu laabanno sooma jirin qoraal wasaaradda warfaafinta ka soo baxay oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda uu akhriyey oo ku saabsanaa qaabka loo wajahayo wararka la xiriira ee al-shabaab waa jiriyey war oo kasoo baxay wasaaradda warfaafinta oo uu akhriyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcabdaala laakiin waxaan rabnaa inaan kala fahno jacfarow xeer iyo qoraal statementi amba hor saxaafadeeda xeer waxaa la yidhaha wax sharci la baasgareeyey oo wasiirada iyo baarlamaanka ilaa madaxweynuhu saxiixaa xeer la yidhaah marka war saxaafadeed oo lasoo saaray oo statementi la akriyay xeer lama yidhaah marka wax xeer ahoo oo lasoo saaray oo warbaahinta ku saabsan ma jiraan qolyaha dacwadda kusoo oogayey ma la ogyahay oo ma la hubiyey in ay kala jeedeen qoraalka ama war-saxaafadeedka wasaaradda ka soo baxay wa waa la weydiiyey qolooyinka kulley wasaaradda warfaafinta qoraalkan soo qortay dheheen qolada c i d da noo soo gudbisay haddii la weydiiyena ma hayna yidhaheen marka haddaa la ogaa doonaa waxay keenaan laakiin waxaan kuu sheegaa jacfarow wasaaradda warfaafinta isla subaxda oo shalay ahoo la keenaayo cabdalla maxkamadda habeenkeedii waxay soo saareen warqad ay ku qoran tahay in cabdalla boolisku ay haayaan islamarkaasna aan saxaafadda wax ku saabsan loo haysan oo uu xiran yahay arrimo amniga ku saabsan marka waa dareemi kartaa in warqad ay soo saareen arrimo amniga ku saabsanaa loo heystaaho saxaafad looma heys iyo markii la geeyey maxkamadii la horgeeyey eedeynta inay ku qoran tahay xeer oo wasaaradda warfaafinta soo saarta u jebiyey marka wax awal awalba waxaan ogeynba waxaan inay wax lasaabsanayba warbaahin qodobkan waan u iman doonaa ay dowladdu leedahay waxaa loo haystaa arrimo amni ee arrimo saxaafadeed looma haysto laakiin cabdalla muumin qoraalkii ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee ku aadanaa qaabka ay warbaahintu u wajahayaan wararka al-shabaab la xiriira muxuu ku qoonsaday muxuuse ku diiday cabdalla muumin keligiis ma diidin qoraalka wasaaradda warfaafinta kasoo baxay wasaaradda warfaafinta qoraalka kasoo baxay waxaa diiday ururo ilaa lix gaaraya oo ururkan hadda aniga madaxdiisa ka tirsanaho sooma uu kamid yahay oo fasaj ay kamid tahay oo s m j mid la yidhah uu kamid yahay oo simha mid la yidhah uu kamid yahay s j s oo isaga madax ka yahoo ka mid a marka qoraalkaas war-saxaafadeed ay warbaahintu kasoo saartay kasoo baxa wasaaradda warfaafinta oo ay ku sheegayaan inuu fasiraad u baahan yahay aan la fahmi karin statementiga ay soo saartay wasaaraddu warbaahintuna ay walaac ka qabto waxa ku qoran qoraalkaas marka cabdalla keligiis wax uu soo saaray ma jiraane warbaahinta oo guud ahaan midaysan shir jaraa'iday qabteen oo war-saxaafadeed laga soo saaro oo la baahiyaa jira kaas kay u haystaan hadduu kaas yahay oo kasoo horjeesta kaas cabdalla keligiis maahane waa anigaan kula hadlaha ku jira waayahay dhinaca amniga markaan u leexanno ee qodobka ee koowaad ee lagu eedeeyey markii maxkamadda lasoo taagay shalayto wuxuu ahaa in uu faafiyey muuqaalo sira ciidamada oo howlgal ku jira muuqaaladaasi sirta ah halkee buu ka helay cabdalla jacfar maalintii shirka jaraa'idaan qabanay xafiiska oo ururka s j s oo cabdalla uu madaxda ka yahan ku qabanay isla habeenkiyaa ciidamo isugu jira kuwa ciidamada dharka dawladda wata iyo kuwa dharcada xafiiska s j s tageen habeenkii c c t v camera waxay ka qabata marka muuqaalkii ayagoo albaabka jiljilaaya oo albaabka idi taagan oo meeshi taagan marka muuqaalkaas waayo waxa la baahiyo lagu sheegayo dawladda mas-uuliyiin ka tirsanana lasoo xiriirayso war-saxaafadeedka iyo cabashadeenna inaan ka wada hadalna rabtaana loo diray wax qarsoon ma ahayn warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee lagu jihaynayey warbaahinta iyo sida ay ula macaamilayaan al-shabaab iyo wararkeeda maxaad ku qoonsateen waxaad ii sheegtay in dadka ka hor yimid oo walaaca ka muujiyey aad adiguba ka mid tahay bal qodob iyo laba maxaad ku qoonsateen waxaan ku qoonsanay waxa waaye waxa ay dawladdu soo saarta ma caddayn bara al-shabaab haddii la xiraa ama meel al-shabaab ay wax ku baahiyaan cid ku haysata ma leh anaka warbaahin official aan nahay adinku waxaad diideen waxaad diideen waxaad diideen ma jiraane waxaad un tirahdeen waxaan hala bayaamiyo oo hala sharaxo oo hala caddeeyo waxaan diidna ma anaka haa anaka waxaan diidna ma jiraane waxaan dhahnay waxa ku qoran warqadda ama wasiirku uu akhriyey wax oo oo oo cad maahane hala bayaaniyo aan aan ka tashanno inaan ka tashanay ahayd haddana waa khaldantihiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiwahaab oo ka tirsan madaxda dallad ay ku midoobeen ku dhowaad afartan idaacadood oo maxalli ah oo lagu magacaabo sooma wuxuu u warramayey wariyaha v o eda jacfar kuukay shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka tulli iyo awbare ee dowla deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa cabasho ka muujiyey xanuun cusub oo xoolaha soo ridanaya iyadoo dhanka kale shacabka ay walaac ka qabaan raqda xoolo badan oo yaala goobo ka mid ah deegaanada ay ku nool yihiin waxayna sheegeen in arrintan ay ka dhalan karto xanuunno saameyn kale ku yeelan kara xoolaha kale ee caafimaadka qaba iyo bini'aadamka warkan waxaa jigjiga ka soo diray maxamed cabdiraxmaan gata shacabka deegaanka soomaalida ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwo noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolaha nool taasoo boqolkiiba shan iyo siddeetan bulshada deegaanka ay yihiin kuwo xoolo dhaqato ah oo dhaqda saddexda meesi ee xoolaha ayaa haddaba waxaa muddooyinkii u dambeeyey bulshada xoolodhaqatada ee deegaanka saameyn weyn ku yeeshay iyaga iyo xoolahoodaba abaaro soo noqnoqday iyadoo ay jiraan dad badan oo ay xoolihii ay dhaqanayeen ay dhaafeen abaarta darteed taasna ay keentay in ay dad aad u tira badan ku barakacaan iyadoo sidoo kale ay jirtay dadka qaar xoolaha wixii uga soo haray abaarta ay ula soo hayaameen gobolka faafan oo marka loo eego gobollada kale ee deegaanka ahaa goobaha roobka uu ku dambeeyey ayna ku soo barakaceen bulshadii xoolodhaqatada ahayd ee ka yimid gobollada kale ee deegaanka ee ay saamaysay abaartu iyagoo markaasi watay xoolahooda wixii uga soo haray abaarta taas oo keentay xoolahaasi xanuunadii ay qabeen in ay saamayn ku yeelato xoolihii gobolka faafan ee ay u yimaadeen haddaba shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka tulli iyo awbare ayaa ka cabanaya xanuuno cusub oo soo ridanaya xoolaha waxa weeyaa neefku siduu u taagan yahay habeen horan dibi baa iga dhintay siduu u taagan yahay buu neefku gariiraya dhinacaa markaad ido isagoo dhiig iyo socdaad arkaysaa biyo markaa imka gaajo way ka bixeen laakiin xanuunadaasaa iska jireen caawimo deg dega oo duunyadu ay u baahan tahay wixii dhintayna uu dhintay inaad nooga dadaashi iminkana saa darteed hooy idinkoo mahadsan wixii duunyadaasi inta hadhay wax loogu qaban lahaa oo dadaalka aad nala gargashin dawada u horraysa nala soo waxa yaalla dhukun xaq badan oo dee urtooda iyo waxa ka soo baxaya aad yaabto dawlada waxaan ka codsanaynaa inay macnaha hawl deg dega noo soo qabatay waxa ilaa caafimaadka naga soo gaadho nagana hagaaj de kolley talo suus iyo abaar iyo waxyaaba fara badan oo ama dawadaraba dhici karta ama suus oo kaleba ah ama cudur oo kaleba ah dee wax walba u dhiman karaan inkastoo amarkii ilaha inaa iska socdo haddana dowladda dee waxaa looga baahan yahay inay waxaaba intay ka war hayaan ay dee usoo gurmadaan rusuustan iyo waxaan intay wax kaa sii beerin mahayeen ay ka hor yimaadaan dee dhankiisa waxaa cabashada bulshada ka hadlay doktar maxamed maxamuud liibaan oo ah agaasinka waaxda caafimaadka xoolaha ee xafiiska xoolaha dowladdeegaanka soomaalida oo sheegay inay soo gaadhay cabashada bulshada xoolodhaqatada ah ayna u direen koox khubaro caafimaad ah oo soo xaqiijiya cudurrada noocyadooda kala duwan ee ka jira aaggaasi dhanka cudurrada xoolaha ama caafimaad darrada xoolaha ee degmooyinka awbarre iyo tuli guleed ilaa haroris gaar ahaan degmooyinkaas oo hoos yimaada gobolka faafan runaantii wayna soo gaadhay degmooyinka maamulkooduna wayna soo gaadhsiiyeen annaga oo taa ka duulayna ayaanu waxaanu diyaarinay tiam soo xaqiijiya cudurrada noocyadooda kala duwan ee ka jira maadaama ay arrimahaasi xaqiijintaasi ay u tahay aas-aas ka jawaab celinta xaaladda caafimaad darro ee ka jirta dhanka xoolaha annagoo taa ka duulayna markay tiimkii tegeen tiimkaasi waxay tegeen afar degmo oo gobolkan faafan ah gaar ahaan tiimkan aan u dirnay gobolkan faafan wixii xoga ee looga baahnaa iyo saambaladiiba way ka soo ururiyeen degmooyinka cabashadu naga soo gaadhay wayna xaqiijiyeen cudurrada ay xaqiijiyeenna guud ahaan waxay kala haayeen afar cudur afartaa cudur oo ahaa garab gooyaha looda kuuskuuska ama faantada looda iyo furuqa adhiga iyo cunabarashaha idaha haddaba gaar ahaan maadaama ay soo xaqiijiyeen ka xafiis ahaan waxaa nooga qorshaysan in aanu ka jawaabno cabashooyinkaas iyo cudurradaa lasoo xaqiijiyey maadaama oo ay tahay in bulshadu sida ugu dhaqsaha badan ay u hesho jawaab ku aadan xaaladda cudurrada ka jira degmooyinkaasi dhanka kale agaasinka ayaa sheegay in cudurrada ay soo xaqiijiyeen kooxaha caafimaadka ee xafiiska xoolaha uu sheegay in ka jawaabidooda ay u kala qaadi doonaan laba qaybood haddaba cudurradan ay soo xaqiijiyeen ka jawaab celintooda waxaan u qaybinaynaa laba mid ay tahay in ay degmooyinku ay ka jawaabaan iyo mid uu xafiisku uu ka jawaabayo sidaan wala ogsoonahay awoodaha fulineed ee heer deegaan iyo heer degmo way kala duwan yihiin wixii cudurrada joogtada ah waxay awoodeeda fulineed ay tahay degmooyinka inayna ka jawaabaan ay tahay kuwa cudurrada xuduudaha ka gudba ama cudurrada loo yaqaano listaeegana waxay waxa weeye in uu xafiisku ka jawaabo geesta kale waxaa jira raqda xoolo badan oo dhintay oo yaalla goobo badan oo deegaanadaasi ah taas oo bulshada ay walaac ka qabaan in raqdan xoolaha ay xanuunno ka dhashaan saamayn kara xoolaha kale iyo bini'aadamkaba maadaama xilligan lagu jiro xilli roobaad haddaba maxaa uga qorshaysan arrimahan xafiiska xoolaha waa kan mar kale doktar maxamed maxamuud liibaan oo ah agaasinka waaxda caafimaadka xoolaha ee xafiiska xoolaha heer deegaan oo ka hadlaya arrimahaasi run ahaantii taas waxaa nooga qorshaysan in aan bulshada aan wacyigelinno si ay raqda xoolaha dhimatay in ay goobo ku habboon ay iskugu ururiyaan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
magaalada lusaka ee dalka zambiya waxaa lagu qabtay shir ay yeesheen boqorada iyo duqeyda dhaqanka ee qaaradda afrika waxaa kulankan looga hadlayay doorka odayaasha dhaqanka ee dhinacyada nabadda iyo xasiloonida qaaradda shirkan waxaa furay madaxweynaha zambiya maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa boqor cabdirashiid cumar ismaaciil oo ka mid ahaa dhaqankii shirkan ka qaybgalay ka wareystay waxaa shirkan diiradda lagu saaray
shirkan wuxuu ahaa shir ay isugu yimaadeen madax dhaqameedada africa oo ka kala yimi dhammaan wadamada africa ay ka kooban tahay waxaana looga uu ahaa shirkaani ku saabsanaa oo martigelisay dowladdan zambia waxayna ahayd kulan ay dallad loo sameynayay madax dhaqameedada africa madax dhaqameedada zambia marka ayaa iyagaana cusmay iyaga dalladooda ayaan kala soo qayb galnay infatigooda
marka boqorro kala duwan oo afrika ka kala yimid odayaasha dhaqanka ayaa kulankan ka qayb galay maxaa ugu waaweynaa oo looga hadlay intii uu kulanku socday horta waxaa raba wax yar brief inaan kaa siiyo waxaa jirta dallad weyn oo ay ku midaysan yihiin madax dhaqameedada africa oo dhan ama inta badan madax dhaqameedada africanka oo dhan kan oo hadda aan nimanna wuxuu ahaa jabtar ka mid ah jabtarka wadanka zambia oo hoos yimaada dalada guud waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ah in laga wada shaqeeyo nabadda ammaanka iyo horumarinta guud ee qaaradan
marka dowrka odayaashu ay arrimahan kuleeyihiin maxaa laga yidhi
isaa la socotaba hadda muddadan waxaa focuska u saaran yahay in madax dhaqameedada iyo dowladuhu ay wada shaqeeyaan maadaama aanu wada ka wada labada iyadoo baan nahay adeegayaal waa adeega bulshada hal communityna aan u wada adeegno inaan noqono dad iska soo horjeeda aan noqono dad isku duuban oo tartan ka dhexayn isla markaana si wada jira uga wada shaqeeya nabadda horumarinta iyo xasiloonada wadamadooda iyo guud ahaan qaaradda oo dhan
dabcan soomaaliya odayaasha dhaqanka adigaa uga qeyb galay marka shirarka noocan oo kale ah maxaa soomaaliya faa-iido ay u leedahay
soomaaliya waxyaaba badan ayay faa-iido u leedahay kow daababka dhaqamada africa ay u shaqeeyaan iyo kuweenu waa mostly waa wax aada isugu dhow dhow dhaqamadeeduna waa dhaqamo aada isugu mid ah hase ahaatee waxaad dareemaysaa inay ka horumarsan yihiin dhaqanka africa weliba marka la fiiriyo qaangaarnimada iyo dhaqankeenu sida uu sal ballaaran yahay maadaama dhaqankeenu dhaqanka islaamka uu ku salaysan yahay waxaa moodaysaa inaynu haddii inaga keena la casriyeeyo oo dib loo boorka looga jafo inuu u noqon karto africa hormooda aan u noqon karno hase ahaatee hadda waxaa moodaysaa in kala kala kala shisheyno oo iyagu ay aada u horumarsadeen arrimahooda dhaqanka wax badan oo badanna ay la qabtaan in dowladahooda iyo iyo iyo wadamada ay mataqaana ay kasoo kala jeedaan marka wax badan baan ka faa'iidaystay waxaana rajeynayaa insha allahu wadankii markaan tago inaan wixii aan faa'iiday ama meesha ku arkay inaan gaarsiin doono dhaqanka kaleeto dhigayga oo wadanka gudihiisa ku nool
ugu dambeyntii bal waxaad warbixin isbarbardhig yar ku samaysaa sida boqoradani aad ka fahamtay ay ula macaamilaan dowladooda iyo sida boqorada ama dhaqamada soomaalida odayaashu ay ula macaamilaan dowladda dhexe iyo dalka
farqiyo badan baa udhexeeya wadamadani dhaqamadoodu waa dhaqamo runtii awoodo badan leh sharciyo iyo nidaamyo badan oo qoran oo aadow leh badankooda xataa waxay bixiyaan in dhulalka iyo iyaga dhulka authoritiga ay boqortooyadooda xukunto iyaga ayaa dowladda uga dambaysaa hadday dhul noqon lahayd iyo haddii nabadgelyadeeda iyo waxooda ay noqon lahayd aniga ruuxeenu sharaf iyo karaamo badan baan ku haysanaa degaan meelaha dhaqamadeenu ay ka taliyaan dowladdana si fiican bay ula shaqeeyaan laakiin ma gaarsiisnin heerka iyagu ay gaarsiisan yihiin waxay kaloo nagaga duwan yihiin waxay aada ula xiriiraan hay-adaha diplomatiyada iyo iyo international ngoska sida u n-ka iyo african unionka european unionka kulli waxay la leeyihiin xiriiro toosa oo ay kala shaqeeyaan baahida dadkooda iyagoo dowladooda la kaashanaya hadday noqon lahayd horumarinta hadday noqon lahayd xasiloonida iyo nabadgelyada wax badan bay marka nooga duwan yihiin oo waxaa moodaysaa inay qaab institutiona oo oo dowladiina ay la shaqaysanayaan iyaguna ay mataqaanaa u taagan yihiin marka wax badan baan baan ku kala duwannahay iyadoo weliba aan isku isku isku isku nahay
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cumar ismaaciil oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa noo soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa salaasadii wacad ku maray inuu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka maraykanka iyo sacuudiga kadib markii dalalka opec ay toddobaadkii tegay ku dhawaaqeen inay dhimi doonaan wax soo saarka shidaalka kuna gacan saydheen diidmada maraykanka barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu toddobaadkan ku eegaynaa xidhiirka sacuudiga iyo maraykanka ee sii xumaanaya hadalka madaxweyne biden ayaa yimid maalin kadib markii senatarka awoodda badan ee dimuqraadiga ah bob menendez oo ah guddoomiyaha guddida arrimaha dibaha sanadka uu sheegay inay qasab tahay in maraykanku uu si deg dega u hakiyo dhammaan iskaashiyada uu la leeyahay sacuudiga oo ay ku jirto iibinta hubka haddaba halkee ayuu ka xumaaday xidhiirka maraykanka iyo dalka ay isugu dhow yihiin wadamada bariga dhexe ama ay isugu dhowaayeen ee sacuudiga su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeyo degana magaalada muqdisho xidhiirku wuxuu xumaaday cabdixaafid oo markii dagaalkii uu bilaabmay ruushka iyo ukrein ayaa waxaa dhacday in maraykanka iyo reer galbeedkao dhani ay awoodda saareen in shidaalka aan waxa weeyaan in kor loo qaado mooyaane soo saaristiisa mooyaane aan hoos loo dhigin marka obic balas oo ruushka uu ku jiro ayayaan dhaweyta waxay sameeyeen inay shidaalkii ay ahayd inay aada u badiyaan soo saaristiisa ay hoos u dhigeen taasi markaa maraykankii way ka cadhaysiisay haddii waxa weyaan saasi ay dhacdana macnaheedu waxa weeyaan in shidaalkii uu kacayo oo cirkaas ku shareerayo markaana waxaa ka faa-iidaya ruushka oo dad dagaal kula gelaya yurub iyo gaar ahaan de ukraine oo dagaalku ilaa hadda uu socdo marka ta ka xanaajisay waa taa maraykanku wuxuu u arkaa in sacuudigu garabkoodii uu ka baxay inuu taageeri jiray inuu ammaankooda gacanta ku hayay laakiin maanta aad mooddo sacuudigu inuu u janjeero xagga iyo ruushka marka ta ka cadhaysiisay maraykanka waa taas halkay ku dambayn doontaa weli waa hanjabaya maraykankii oo dirtuba wuxuu leeyahay waanu u jawaabaynaa sacuudiga jawaab weliba kululoo goodiya laakiin waynu eegi doonaa sida xaalku noqdo igaga soo socda afhayeenka aqalka caada karina jenabiri ayaa sheegtay in dib u eegisa siyaasadeed la samayn doono hase yeeshee wakhti uma aysan qaban tallaabooyinka la qaadayo iyo cidda samaynaysa dib u qiimaynta dowladda maraykanka si dhow ayay ula socon doontaa xaaladda toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayay tidhi wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga faysal bin farxaan ayaa sheegay in go-aanka obek uu ahaa keliya mid dhaqaale islamarkaana ay si wada jirah u qaateen dalalka xubnaha ka ah ururkaasi saameyn intee leeg ayay haddaba ku yeelanaysaa wiilka iminka laga dhigay ra-iisul wasaaraha sacuudiga maxamed bin zilmaan haddii xidhiirka riyaad iyo washington faraha ka baxo haddii aan si kale u yidhaahdo uu aad u xumaado waa kan mar kale cabdiraxmaan aadan ruush xadaana sidaynu ka warqabno ololihiisii baiden markii uu soo baxayey waxa uu aada iyo aada uga hadli jiray dowladda sacuudigu inay tahay dowlad ay tahay in la dayriyo maxamed bin salmaan ayaad moodeysa inuu awoodda saarayey inuu yahay nin waxa weyaan aan u wanaagsanayn sacuudiga iyo calaaqaadka arrimihii khashaqji ambaba dilkii lagu dilay waxa weyaan safaaradda ambaba waxa qunsuliyadda turkiga ee ku taalla istanbul arrimahaasoo dhan iyadoo jiraan haddana markii uu ku guuleystay baiden doorashadii calaaqaadka sacuudiga iyo calaaqaadka maraykanku may wanaagsaneyn qabow ayaa jiray ilaa iyo markii dambe la heshiiyo dee maraykanku yimi sacuudigo sidaa markaasi gacmaha laysu saaray laakiin imanka arrintani waxaad moodeysaa arrintan imanka bilaabmatay markii dagaalkii ruushka iyo ukrein ee shidaalkiina uu hoos u dhigay imanka lagu dhawaaqay waxay arrintaasi keenaysaa inay haddana xurguftii baydhan iyo ka dhexaysay maxamed bin salmaan ay dib u soo celiso taana wuxuunbaa lagu xallin karaa uun khubarada waaweyn ee arrimaha dibadda ee maraykanka iyo khubrada waaweyn ee arrimaha difaaca ee waxa weeyaan maraykanka oo dee soo farageliyo arrinta aan ka dhigin arrin shakhsiya ee istaraatiijiyad ahaan loo eego kooxda obic oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiyey ruushka ayaa toddobaadkii tegay ku dhawaaqay inay dhimayaan bartilmaameed kooda wax soo saarka kadib toddobaadyo uu maraykanku waday qalqaalo ah inaysan sidaasi samaynin maraykanka ayaa ku eedeeyey sacuudi arabiya in ay isu dhiibtay ruushka oo kasoo horjeeda in dalalka reer galbeedka ay xadidaan qiimaha shidaalka ruushka iyagoo ugu jawaabaya duulaanka ay moscow ku qaaday ukraine saraakiisha maraykanka ayaa si qarsoodi ah isugu dayayay inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda carabta ah inay ka tanaasulaan fikradda dhimista soo saarka hase yeeshee amiirka sida aan rasmiga ahayn u xukuma sacuudi arabiya maxamed bin salmaan ayaa laga dhaadhicin waayey cabdiraxmaan iyo aniguba inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid guud ahaanba idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi dhegihiinna ku soo dhacaya ee xamdi quyn
murugada jacayl mahadhe